habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a do idinkaga imaanaysa washington
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa talaada bisha mey waa saddex sannadka laba kun iyo lix iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo toban sagaaliyo toban mitirban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda caawana waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed cabdi
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida dunida oo maanta laga xusayo maalinta xorriyadda saxaafadda iyada oo la soo saaray warbixinno qaarkood lagu eedeeya dowladda soomaaliya iyo ururka al-shabaab in ay tacadiyo u geysteen suxufiyiinta
waa dal qofka dembiga inuu sameeyo u fududahay maadaama uu dadka ugu badan uu dhex yaallo ma diidayo weliyaashu inay dhibaato qabaan laakiin waxaan kuu xaqiijinayaa kuu sheegayaa dowladda soomaaliyeed dulqaadka ay u leedahay xorriyadda qowlka waxay ka badan tahay tanay u leeyihiin dowladaha kale
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan saraakiisha hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya oo maamulka ee maamulka aan idhahdee koonfur galbeed ee soomaaliya oo ka hadlay weerar la sheegay in ciidamada kamandoosta dowladdu ay ka fuliyeen saldhig ay daacish ku lahayd degmada janaale ee gobolka shabeellada hoose anuu janaale kumaan ogeena daacish iyo xeradeeda bal waxaan ku ogaa meeshaas maarta inay joogaan qolooyinkan kale oo al-shabaaba inay joogaan laakiin daacish maan ku ogeen in weerar la qaaday oo meel daacish joogta la burburiyey laakiin waxa anugu aan makooxayo misaan xaqiijin kara ma aha sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin aanu ku eegi doonno gabar soomaaliyeed oo isku gubtay jasiiradda naaru balse lagu daweynayo magaalada brisban ee dalka australia xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaannu sidoo kale idiin haynaa marka horese warkii caalamka
xarunta howlgalka midooda afrika ee magaalada muqdisho ayaa xalay lagu weeraray madaafiic hoobiyaal ah sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda v o eda weerarka ayaa waxaa intaasi ku daran in hoobiyaashaasi qaarkood ay ku dhaceen meel si aada ugu dhow xarunta taliska ciidanka amisom waxaana weerarku u yimid saacado kadib markii garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ay soo gaareen qaybtii ugu horreysay ee ciidamo ay soo dirtay dowladda britain ururka al-shabaab ayaa intooda badan weerarada hoobiyaasha waxa ay ku qaadaan garoonka diyaaradaha iyo xarunta madaxtooyada dowladda soomaaliya ee villa soomaaliya
booliiska dalka kenya ayaa sheegay inay fashiliyeen weerar ay damacsanaayeen inay geysato shabakad xidhiila leh ururka isis war-saxaafadeed ka soo baxay booliiska dalka kenya ayaa lagu sheegay in kooxdani ay qorsheynaysay inay geysato weerar la mid ah kuwii lagu qaaday suuqa weyn ee westgate moll ee magaalada nairobi sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii booliiska kenya ayaa sheegay in toddobaadkii hore ay qabteen nin lagu magacaabo maxamed cabdi cali oo la sheegay inuu yahay arday barta daawada oo lagu eedeeyey inuu ka shaqaynayey xagjiraynta iyo duufsiga ardayda jaamacadaha waxaa kale oo ninkaasi lagu eedeeyey in shabakad isaga xiriir leh ay fududayso sidii dhallinyarada kenya ay uga tegi lahaayeen uga tegi lahaayeen dalkaasi uguna biiri lahaayeen kooxaha xagjirka ah ee libiya iyo suuriya dowladda kenya ayaa sheegtay inay qabatay laba qof oo kale oo dumar ah oo ay ku jirto maxamed cabdi cali xaaskiisa booliisku waxay sheegeen inay dhuunteen oo lala-yahay laba qof oo kalena lagu tuhunsan yahay kuwaasoo xiriir la leh shabakadahaasi booliisku ma sheegin goorta ay qorsheynayeen in weeraradani ay dhacaan codbixiyayaasha gobolka bartamaha galbeedka maraykanka ku yaala indiana ayaa waxa ay ku wajahan yihiin goobaha codbixinta maanta oo talaada ah doorasho ahmiyad u leh isreebreebka doorashada xisbiga jamhuuriga dhexdiisa halkaasoo musharaxa donald trump uu kula kulmayay dhigiisa tartanka xisbiga uu kala dhexeeyay dhexdiisa ted cruz baritanka adag ee u dhexeeya guusha trump ee indiana ayaa waxa ay ka dhigaysaa maalqabeenkaasi guryaha ka ganacsado inuu cagta saaro wadadii uu ku hantiyi lahaa magacaabista xisbigiisa dhexdiisa ka hor inta aanan la gaarin bisha julaayo markaasoo shirweynaha qaran ee xisbiga jamhuuriga uga furmayo magaalada cleveland ee gobolka ohio ee dalkani maraykanka haddii uu ku guuleysto cleveland waxa uu yiri trump oo dadweyne kula hadlayay meel fagaara ah haddii aan ku guuleysano cleveland waa ay dhammaatay trump oo ku sugan gobolka bartamaha galbeed oo isgoys u ah dhul beereed baaxad weyn iyo xarumaha warshadaha ee dalka ayaa halkaasi ugu sheegay dad fara badan oo isugu soo baxay si markaasi codadkooda ay u dhiibtaan cruise oo ah xubin mayl adag oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee aqalka koongareeska ee washington ku yaala ayaa u suxulduubay isbuucyo ololo uu ka waday indiano isagoo ujeedkiisuna ay ahayd in dadka codadkooda dhiibanaya uu markaasi sidoo kale u sheego in ay isaga u codeeyaan islamarkaana laga hortago in trump uu ku soo baxo magacaabistan haddii xisbiga dhexdiisa uu ku soo baxana inay taasi u tahay cawaaqib xumo sida uu sheegay
ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha suuriya stefan demastura ayaa maanta sheegay inuu doonayo xabad joojinta labada bilood jirtee dalka suuriya inuu dib ugu soo celiyo halkeedii kadib markii uu magaalada moscow kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lafrof mas-uulku waxa uu sheegay in xabad joojinta u dhaxaysa xooga dowladda taageersanaya dagaalyahaniinta mucaaradka ay dhaqan gashay dabayaaqadii bishii februari balse ay noqotay mid quunyar meesha ugasii si aayar uga sii baxaysa kadib markii ay labada dhinac midba midka kale ku eedeeyey inuu jebiyey heshiiskii xabad joojinta warku waxa uu sheegaya in xaaladda dagaalka ee ka socota agagaarka magaalada waqooyiga ku taale xalab ay sii xumaatay toddobaadkii lasoo dhaafay kadib markii ay weerarada diyaaradaha dowladda iyo kooxaha mucaaradku halkaasi ku dileen boqolaal qof warku waxa uu intaasi raaciyey inay warbaahinta dowladda suuriya ay maanta sheegtay gantaalla ay soo tureen mucaaradku inay ku dhaceen cisbitaal oo ay halkaasi ku dhinteen amaba ay ku dhaawacmeen tobannaan qof
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan la-anta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda oo wararkaasi idinkaga imaanayeen haddii aan ku bilowno warar lagu baahiyey warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay in cutub ka tirsan ciidamada kumaandoosta xoogga dalka soomaaliya ay gebi ahaanba burburiyeen sida la yiri saldhig lagu tababaro maleeshiya ka tirsan ururka daacish ee ka go-ay dhowaan maleeshiyada al-shabaab hase yeeshee saraakiisha nabad sugidda qaranka ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen inaysan waxba kala socon saldhig ay daacish ku leedahay janaale iyo weerarkan midna wariyahayaga maxamed colaad xasan ayaa arrinkani waxa uu ka wareystay taliyaha hay-adda nabad sugidda qaranka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed cali cabdulaahi isaaq
bismillahi raxmaan raxiim walaal anigu maamul goboleed koonfur galbeed dhinaca hay-adda anagaa mas-uulka ah anagaana joognaa xaaladaha meesha ka dhacan waa la soconaa wax wixii qarsoon oo anigu aan aan garanaynin waa iska dhici kartaa oo koley laamo amni ah oo kala duwan baa dalka jooga oo ayaga dhan howlgaladooda kala duwan laakiin anigu kaas ahaan markaan ka hadlo magaca hay-adda anigu aan maselo anigu janaali kumaana ogeena daacish iyo xeradeeda bal waxaan ku ogaa meeshaas maarta inay joogaan qolooyinkan kale oo al-shabaab ah inay joogaan oo weliba ay shiriyaan odayaasha iyo qabaa-ilada deegaankaas jooga halkaas ay ka arinayaan laakiin daacish maan ku ogeen in weerar la qaaday oo meel daacish joogta la burburiyeen idaacadaha amin websaydaha qaar unban ankaas laakiin waxa anigu aan makooxayo mise aan xaqiijin kara ma aha wa waa gartay marka guud ahaan la fiiriyo ammaanka gobolka shabeellaha hoose oo weeraro ay kusoo noqnoqdeen oo janaale weeraro ka dhaceen oo marka hadda ka hor ay shabaab weerartay guud ahaan ammaanka gobolka bal faahfaahin naga siiya wixii ugu dambeeyey jawiga aad buu u xun yahay wadooyinka way degmooyinka waxay kala go-an yihiin ma laisku socon karo degmo degmo kale u bixi karta ma laha waxa usii dheer intaas isbaarooyinka isbaarooyinkii baa maaragtay meel kasta dhooban oo heer isbaaro qabiil maleeshiyaad isbaaro mataqaanaa u taalo lagu leeyahay ciidan military bay u taalaa lagu leeyahay isbaaro u taalo shabaabka isbaarooyinkii nin kasta wuxuu qof walba wax ka dhigtay qof walba oo qori wato wuxuu jidku taagan yahay oo shacabkii iyo ummadii maaragtay mareysa ayuu wax laga raadinaya maaragtay nolol laga raadinaya marka shacabka runtii dadkii way dhibaataysan yihiin waa gartay amnigana wuu xun yahay aad buu xun yahay marka wa- wax caqabadda hortaagan in een, maamulka ama een, awoodda ciidanka dowladda soomaaliya kuwa amisom lagu fidiyo gobolka maxay tahay oo al-shabaab ay ugu xoogan tahay maxaa ugu- maxaa caqabado hortaagan dhibaatadu waxa weeyaan haddaa isweydiisid maxaa hortaagan waxaad moodaa in policy level ay tahay mise dhinaca siyaasada guud oo maaragtay aan weli loo loo loo loo dhameen Eh, meeshii maamul goboleedna way tahay haddana waxa weeyaan policiga lagu shaqeeyo oo alaamaha amniga ku shaqeeyaan militariga dowladda dhexe ay u ka amar qaataa amisom-ka joogta nafteeda waxay ka amar qaadataa eh, dowladda dhexe sector one-ka sector one-ka oo ugaandhiska ciidamada waxa weeyaan waa shabeellada hoose shabeellada dhexe ilaa banaadir marka maaha dad u go-on ma aha Eh, maamul goboleedkaas koonfur galbeed boolicigooda toos ugu xiran ma aha weli waxay ku xiran yihiin dowladda waxay ku xiran yihiin gobolkiina wuxuu noqday gobol maamul goboleed ah oo baa iyo boqol ee shaba- shabeellada hoose koonfur galbeed aa laga yidhaahdaa marka dhinacaas ayaa waxaan waxaa weli wax ka dhaman in la- wax laiswaafajiyo Eh, maamul goboleedka ho- nidaamkiisa waa u degsan oo amnigu ku sugi lahaa iyo xasiloonida ku socdin lahaa iyo dowladda dhexe oo ciidamadeeda joogaan iyo mataqaana amisomt in laiswaafajiyo intaas ayaa weli mataqaana aan hirgelin taasna waxaa ka faa'iidaysanaya marka eh, cid walba oo oo colaadan iyo dhibaatadan dan ugu jirto
taliyaha hay-adda nabad sugidda soomaaliya ee koonfur galbeed ayuu kaasi ahaa cali cabdulaahi isaaq oo u warramayay wariyaha v o e da maxamed colaad xasan
maanta waxay ku beegan tahay maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka shan iyo labaatan sannadood kadib markii dunidu ay isla qaadatay in xorriyadda hadalka ay qayb ka tahay xuquuqda asaasiga ee bini'aadamka ayaa weli wariyayaashu waxay la kulmaan faafreer xoog badan waxyeelo xadhig loo geysto iyo xitaa shirqoollo lagu dilo wariyaha v o da richard green ayaa warbixintan ku eegaya xaaladda xorriyadda saxaafadda ee haatan dunida ismaaciil xuseen farjar ayaa inoo soo koobaya shan iyo labaatan sano kadib markii caalamku uu ku dhawaaqay in xorriyadda hadalku ay tahay shay ka mid ah xuquuqda aasaasiga ah ee bini'aadanka waxaa soo kordhaya cadaadiska la saaro saxafiyiinta faafreebka lagu sameeyo warkooda hanjabaadaha loo jeediyo xabsiga la dhigo ama in la diloba ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee freedom house ayaa soo saaray warbixin sannadeedkiisii wuxuuna kaga hadlay arrimaha xorriyadda hadalka isaga oo sheegay in xilligan xorriyadda hadalku ay marayso halkii ugu hoosaysay muddo labiyo toban sano gaadhaysa waxaana ururku uu sheegay in arrimaha sababta u ah ay ka mid yihiin arrimo siyaasadeed iyo falal ka imanaya xoogaga argagixisada ah meelaha sida gaarka ah loogu tilmaamay warbixintan waxaa ka mid a dalka masar kaas oo lagu tilmaamay in uu ka mid yahay sagaalka waddan ee xorriyadda hadalku ay hal sano gudaheed si weyn hoos ugu dhacday khaalid daa'uud oo ah saxafi u dhashay dalka masar ayaa sheegay in xukuumadda madaxweyne cabdifataax al siisi ay aaminsan tahay in saxaafaddu ay tahay meel loo isticmaalo dacaayadaha Our role is to provide objective and credible coverage of events that are taking place in Egypt, and the reality speaks for itself. It's not the media, it's not the journalists that create the reality, it's the wrong sharcigayagu wuxuu dhigayaa inaannu si dheeli tiran dhacdooyinka dhacdooyinka ugu soo gudbinno xaqiiqaduna iyadaa hadasha ma aha saxaafadda ama saxafiga cidda abuurta xaqiiqada waa tallaabooyinka khaldan ee xukuumaddu ay qaaddo kuwa dhaliya isu soo baxyada maaha warbaahinta kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda maraykanka u qaabilsan dhinaca dimuqraadiyadda xuquuqda aadanaha iyo shaqaalaha ayaa u sheegay v o a in in ka badan toddobaatan saxaafi lagu dilay daafaha caalamka sannadkii tegey halka xabsiga la dhigay ilaa laba boqol oo kale where press freedom is denied, uh, we are much more likely to see conflict and war. We're much more likely to see.
meesha corruption.
sida weyn Much loo more diido likely to xorriyadda see, hadalka uh, waxaa in badan suuragala inay ka dhacaan khilaafaad ama dagaal ama waxaa suuragala inuu ka dhaco musuq maasuq ama waxaa dhici kartaba inuu gebi ahaanba burburo hannaankii is-xukunka ee wanaagsanaa wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa maalinta xorriyadda hadalka ee sannadkan dareenkeeda u jeedisay dhinaca saxafiyiintii hore dacwada loogu soo oogay iyada oo loo aanaynayo warbixinno ay qoreen
aad iyo aad buu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha v o da richard green oo inoo soo diray dhinaca kalena hay-adda xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu u yahay magaalada new york ee human rights watch ayaa waxa ay ku eedeysay dowladda soomaaliya iyo ururka al-shabaab inay tacadiyo kala duwan kula kacaan suxufiyiinta kuwaasi oo ay ka mid tahay xarig hanjabaado dacwado lagu soo oogo xarumaha warbaahinta oo la xiro human rights watch ayaa waxa ay ku eedeysay al-shabaab inay suxufiyiinta bartilmaameedsadaan si lamid ah dagaalada ay kula jiraan dowladda soomaaliya falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan inoo haysa warbixintan oo ay hay-adda ugu magac dartay sida kalluun ku jira biyo sumaysan ayaa waxa ay ku sheegtay in sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobanka guddiga difaaca wariyayaasha ee c b j ee xaruntooda new york ay soomaaliya ka dhigeen dalka koowaad ee dalalka aan baaritaanka lagu sameynin dilalka loo geysta wariyayaasha tan iyo sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobanka toban wariye ayaa la dilay sida warbixintu ay xustay afarna waxaa muuqatay in weerar lala eegtay lixna waa ay ka badbaadeen iskuday qaarijin ah halka saddexna la dhaawacay iyagoo warar tibinaya tobaneeye ayaa telefoonada loogu goodiyey ama loo soo diray fariimo cabsigelin ah wasiirka warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa dhankiisa qiray in warbaahinta soomaalida ay dhibaatooyin gaar ah ku qabaan kooxaha hubaysan ee dalka ka jira wuxuuse sheegay in dowladdu ay dadaal weyn u gashay sidii arrintaasi ay wax uga qaban lahayd waxaan dhihi karaa wariyaashu dhib ay qabaan handadaad iyo dili iyo ayay qabaan oo kaga imaanaysa kooxaha argagixisada ah kuwaasoo dawladdu iyada l ay gacan adag ay ku qabatay ilaa sanadkii lasoo dhaafay oo kale ilaa lix shabakadood oo aan dhihi karo badankoodu waxay waxay qaarkood la dagaalamayo wariyaashoodii la ogyahay ayaa la fashiliyey oo la qabtay dadkii wariyaasha dilayay oo sharciga la horgeeyey marka tirada wariyaasha ee dhimatay sanadkii laba kun iyo shan iyo toban way ka yar tahay tiradii maydii afar iyo tobankii saddex iyo toban warbixinta human right watch ayaa ku eedeysa dowladda in sidii la raba aysan waxba uga qaban in cadaaladda ay hor keento kuwa ku xadgudba wariyayaasha ama dila ama dhaawaca balse wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka ayaa arrintaasi iska fogeeyey
anigu anigu horta marka ugu horeysa dalkani dal amni dara ka jirto weeye dal argagixiis oo ka hawlgasho waaye dal dad ay ka hawlgalaan dad kale oo nabadiida oo si uun u diidan xoriyatulqowlka weeye waa dal qofka dembiga inuu sameeyo u fududahay maadaama uu dadka u badani uu dhex yaalo ma diidayo wariyaashu inay dhibaato qabaan laakiin waxaan kuu xaqiijinayaa kuu sheegayaa dowladda soomaaliyeed dulqaadka ay u leedahay xorriyadda qowlka waxay ka badan tahay tanay u leeyihiin dowladaha wariyaasha ka howlgala koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyo puntland ayay sheegtay warbixinta human right watch in labadii sane ee lasoo dhaafay ay dhammaanba dhinacyada isku haya colaadda soomaaliya ay khatar geliyeen xorriyadda warbaahinta iyadoo soomaaliyana dhammaadka labada kun iyo lix iyo tobanka ay isku diyaarinayso hannaan doorasho ayaa haddana hanjabaadaha iyo weerarada ka dhankaha wariyayaasha waxay wiiqayaan xaqa shacabku ay u leeyihiin bay tiri warbixintu helitaanka macluumaadka aasaasiga ee saxda ah waxaana ay warbixintu xusay in hay-adaha warbaahinta qaar kood ay faaf reebaan wararkooda si ay u sii jiraan somalilan ayaa iyana sidoo kale waxay caqabadi ka haysataa warbaahinta madaxa bannaan xarig iyo cagajuglayn loo geysto mararka qaar guddoomiyaha ururka suxufiyiinta somalilan maxamuud cabdi jaamac ayaa sheegay in xagga ammaanka iyo madax bannaanida warbaahinta somalilan ay kaga horeeyaan meelo badan oo ay ka mid yihiin dalalka dariska ah iyo soomaaliya inteeda kale haddana waxa uu sheegay in weli ay jiraan cabashooyin xilligan horyaala maamulka somalilan oo ururkooda uu gudbiyey inkastoo xuska maanta ay kusoo beegan tahay runtii anagoo urur ahaan maxkamadda dastuuriga u gudbinay dacwad fasiraad ah maadaama xeeraantu had iyo jeer dacwadaha saxaafadda ay kusoo gudbiso ama ku oogto qaab ciqaabeeda in sida xeerka saxaafaddu dhigayo madani laga dhigo wariyaasha haweenka ah ayay warbixintu waxa ay sheegtay inay wajahaan dhibaatooyin dheeraad ah waxay la daalaan dhacaan bay tiri xadidaada dhanka bulshada iyo dhaqanka ah takoorna waxay kala kulmaan ragga dhigooda ah ay wada shaqe iyo cagajuglaynta al-shabaab oo dheeri u sii ah farxiye maxamed kheyre oo madax u ah urur ay leeyihiin gabdhaha suxufiyiinta ah ayaa sheegtay in markaa laga soo tago ammaan darada ay caqabada kala kulmaan takoorka dhinaca bulshada marka laga hadlaayo bulshada gabadha ay ku nooshahay ama familkeeda weli aragtidii ahayd ayaa jirto in gabadha shacsiyadda a kalsooni badan inaan kulaysan bulshada dhexdeedii ama reerka ay ka dhalatay gabadhii in ay munadii saxaafadda ay kusii jirto amaba bulshada ay ka mustaqbalka inay nolosha ay la wadaagto waxa waaye gabadhu waxay jecel yihiin waxyaabo kale inay gabadhu ay ka shaqeyso halkii ay saxaafadda saxaafadii ay gabadhi ay ka shaqayn lahayd hay-adda human right watch ayaa talooyin u soo jeedisay madaxweynaha dowladda federaalka wasiirka amniga wasiirka cadaaladda wasiirka warfaafinta iyo madaxda maamul goboleedyada iyadoo ku tirtirsiisay inay dhowraan xuquuqda wariyeyaasha iyo madax bannaanida warbaahinta sidoo kalena waxaa si gaara ay uga codsatay in hay-adda nabad sugidda ay ku ekaata arrimaha sirdoonka la xidhiira iyo ammaanka qaranka balse laga wareejiyo lamacaamilka xukunada iyo weliba dacwooyinka iyo arrimaha la xidhiira warbaahinta iyo wariyeyaasha ugu dambayna waxay hay-adda human right watch tala ku siisa al-shabaab iyo kooxaha hubaysan inay joojiyaan dhammaanba weerarada iyo hanjabaadaha ka dhanka ah dadka rayidka oo ay ka mid yihiin wariyeyaasha iyo shaqaalaha kale ee warbaahinta iyo xarumaha warbaahinta gaar ahaana kuwa xiriirka la leh dowladda
warbixintaasi human rights watch iyo dhinacii dowladda soomaaliya waxa ay ka yiraahdeenba waxaa warbixintaas nooga diyaarisay falastiin axmed iimaan
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegaystayaal sida aad warkeygii shalayba ku dhegaysateen waxaa dalka britain oo markii ugu horreysay ciidamo gaara oo khubaraa u diray soomaaliya si looga hortago hanjabaadaha kooxda al-shabaab haddaba wariyaha v o eda london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa arrimahaasi ka waraystay ewan lawson oo ah cilmi baadhe sare oo ka tirsan macadka arrimaha ammaanka u qaabilsan dalka britain ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano r u s i warbixintan ayuuna nooga soo diray toban ka tirsan ciidanka dalkan britain oo khubaro ah ayaa markii ugu horreysay waxa ay gaareen dalka soomaaliya si ay ula dagaalamaan kooxda xag jirka ah ee al-shabaab islamarkaana ay qayb uga qaataan howlgalka ciidanka qaramada midoobay ee soomaaliya britain ayaa horay ugu dhawaaqday in ciidan tiradoodu ay dhan tahay toddobaatan la geyn doono soomaaliya sannadkan gudihiisa si ay uga hortagaan hanjabaadaha ka imanaya ururka al-shabaab ciidankan oo ah khubaro ayaa ka caawinaya howlgalka midowda afrika dhinacyada dawada injineeriyadda iyo saanadda xilli marar fara badan ay soo baxayeen warar sheegaya in ciidanka amisom aanay haysan hub ku filan oo ay kula dagaalaan ururka al-shabaab xogayaha gaashaandhigga dalka britain michael fallon ayaa sheegay in tallaabadani ay sii xoojinayso sida ay britain uga go'an tahay baacsiga kooxaha xag jirka ah ee dunida haddaba maxay soo kordhin karaan ciidanka la geynaya soomaaliya maxayse britain ka faa'iidaysaa su-aashaasi ayaa waxa aan weydiiyey ewan lowson oo ah cilmi baaro sare oo ka tirsan macadka ruusiya ee arrimaha ammaanka u qaabilsan dalkan britain waxaana uu ku jawaabay
commitment to uh, the united nations peacekeeping business more broadly um,
arrintani waxa ay britain uga dhigan tahay in ay dib u cusboonaysiinayso dadaalkeeda ku wajahan hawsha ciidanka nabad ilaalineed ee qaramada midoobay waxaana horay ugu dhawaaqay david cameron sannadkii hore xilli uu shir kaga qaybgelayay magaalada new york isagoo sheegay in britain ay gacan xoog badan ka geysan doonto ciidanka nabad ilaalinta waxaana diiradda uu saaray soomaaliya iyo suudaanta koonfureed oo ah laba goobood oo si gaar ah ay u danayso britain dad badan ayaa isweydiinaya maxay britain horay ciidamo ugu diri weysay dalka soomaaliya iyo xilligan inay tahay wakhtiga munaasabka ah ee ciidan loo diro dalka soomaaliya su-aashaas ayaan mar kale weydiiyey ewan lowson haddii su-aashaadu ay tahay arrintani maxaa horay loogu dhaqaaqi waayey waxaan filayaa inay tahay arrin sax ah laakiin waxa ay ila tahay in u k ay ciidamo kooban xilliyo kala duwan u dirtay soomaaliya iyadoo caawimaad u fidinaysa amisom waxaa kaloo ay kaalin ku lahaayeen diyaargarowgii ciidamada yuganda ay ku tegayeen soomaaliya hadda waxaa britain ay doonaysaa in ay gacan ka geysato ciidamo gaar ah oo khubaro ah sababtuna waxa ay tahay in ay wax badan soo kordhin doonaan oo isbeddel ah bishii sebteembar ayaa ra-iisul wasaaraha dalka britain david cameron uu iclaamiyey in ciidamo british ah loo diri doono soomaaliya iyo suudaanta koonfureed britain waxa ay doonaysaa sidii looga hortegi lahaa ama loo yarayn lahaa dhibaatooyinka lagala kulmo kooxaha xag jirka ah in kasta oo soomaaliya aysan weli lahayn ciidan dhisan oo la aqoonsan yahay dunida ayaa haddana tallaabadan britain ay ku caawinaysa ciidanka midowda afrika aan la qiyaasi karin waxa ay ka beddeli karta dagaalka xooggan ee lagula jiro kooxda ururka al-shabaab ee soomaaliya ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal waxaa laga deerinayaa xaaladda gabar soomaaliyeed oo dhowaantan isku gubtay jasiiradda naaru oo ah jasiirad yar oo ku taala koonfurta badda basifiga halkaasoo australia ay ku leedahay xero ay dad magangelyo doon ah ku karantishay dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa waxa ay dhacdadan u adeegsanayaan sidii ay uga sii giijin lahaayeen xukuumadda australia cadaadiska ay ku hayaan iyo dhaleecinta ku aadan siyaasadda qaxootiga laakiinse xukuumadda ayaa waxay aaminsan tahay in dadka taageera arrimaha qaxootiga ay yihiin kuwo cadaadis ku haya dadka magangelyo doonka ah noloshooda kuwaasi oo naftooda waxyeeleynaya si ay usoo jiitaan usoo jeediyaan amaba dareenka dowladda australia wariyaha v o eda ibraahim xasan daanduray ayaa warbixinadii ugu dambeeyey xaaladda gabadhaasi isgubtay warkaan nooga diyaariyay
gabadha soomaaliyeed ee qaxootiga ah oo la yidhaahdo hodan yaasin oo da'deeda lagu sheegay kow iyo labaatan jir ayaa waxaa loo soo qaaday cusbitaal ku yaala magaalada brisbane ee dalka australia halkaasoo xaalad liidata ay ku sugan tahay kadib markii ay dab isqabadsiisay iyadoo ku sugan jasiiradda naaru isniintii shalay ibraahim cumar baafe waa weriye ku sugan melbourne dalka australia waxaana weydiiyey xaaladda hodan yaasiin maanta duurkii ayaa gabadhaasi la keenay sidaanu la soconno weli waxay ku jirtaa cisbital ku yaala magaalada brisbane ee dalkan australia waa la dabiibayaa waxaana la sheegay gabadhaasi xaaladeedu inay aada u liidato dhakhaatiirtu weli waxa war ay kama soo saarin dadka u dooda xuquuqda qaxootiga ayaa sheegay in gabadhani hore looga soo celiyey dalka australia oo markii horeeto loo geeyey in looga dabiibo dhaawac markii lagu celiyey xarun uu dadka qaxootiga ahi uu ku karantiiro dalkaasi australia oo ku taala jasiiradda naaro ay la kulantay walaahow iyo murugo la xiriirta xaaladeeda nololeed iyo quus ay nolosha ka gaadhay haddaba sidee dadka reer australia ay u arkaan siyaasadaha soo galowga australia waa kan mar kale weriga ibraahim cumar baafo baraha dadku ay ku sheekaystaan ama meelaha kale ee dadku ay ka dhiiban karaan ra'yigooda waxaad arkaysaa kumanaan kun oo qof oo ka dhiidinaya runtii dhibaatada dowladda federaalka ee hadda talada haysa ay ku hayso dadka magangelidoonka iyo dadka qaxootiga xeryahaasi ku jira tusaale dowladdu waxay qorsheynaysaa sanadkan in dalkan ay keento laba iyo toban kun oo qaxooti oo suuriyaan ah oo laga soo wadayo dalalkaasi ay qaxootiga ay ka yihiin waxaana ay isbarbar dhigeen sideed boqol oo qaxooti oo jasiiradahan ay geeyeen oo dhibaato badaha usoo mareen intay sharci siin lahaayeen sababta ay u keenayaan laba iyo toban kun oo banaanka laga keenayo weliba oo oo tiro aada u badan ah waa su-aalaha ay isweydiinayaan dadka shacabka ah xeradan ayaa waxa ay ka mid tahay laba xero oo australia ay ku leedahay meelo ka baxsan dalkeeda islamarkaasina ay ku hayso dadka magangelyadoonka ka hor inta aanan sharci la siin ama aan loo diidin waxaana xeryahani ay qayb ka yihiin siyaasadda ayaa australia ay ku doonayso inay ku xakamayso dadka magangelyadoonka ah ee biyaha waqooyi ee dalkeeda ku soo gala doonyaha haddii xitaa la ogaado in dadkan qaxootiga ahi ay yihiin kuwo ka rur sheegaya xaaladaha ay ka soo carareen looma ogolaado in dib u dejin ay ka helaan dalkaasi australia saara hanson yon oo ah senator ka tirsan xisbiga greenis ee dalkaasi australia ayaa qabtay in dalkeeda uu dhabarka u jeediyey dad nugul This is the ridiculous situation we are in that these are people who have had their claims assessed, they've been found to be refugees, therefore, they deserve to be looked after and, and given an opportunity to rebuild their lives.
tani waa xaalad laga yaqyaqsoodo oon ku sugannahay dadkani waa dad sheegashadooda qaxootinimo iyo magangelyo doonba la qiimeeyey waxaana la ogaaday inay qaxooti yihiin sidaasi daraaddeed waxay istaahilaan in la caawiyo lana siiyo fursado ay dib ugu dhistaan noloshooda maba ahan in lagu hayo xerada naaru ee silaca badan wakhtigan la joogo iska badaaya in lagu fakero in sannadaha soo socda ay ku sii nagaadaan waana in silacaasi aan joojinaa oo aan dadkaasi keennaa australia oo aan u oggolaannaa inay sharaf ku noolaadaan wasiirka socdaalka ee dalka australia peter donton ayaa waxa uu ku eedeeyey taageerayaasha dadka qaxootiga inay iyagu mas-uul ka yihiin kicinta xasaladda ka jirta xerada naaru islamarkaasna ay ku dhiirigelinayaan dadka muhaajiriinta ah ee halkaasi ku jira in ay qaadaan tallaabooyin laga naxo si markaasi ay isku dayaan inay ku qasbaan australia inay wax ka beddesho siyaasadaheeda difaacista xuduudaha dadka maangelidoonka ah ee kusii jeeda australia ee ay qabtaan ciidamada badda ee australia ayaa la geeyaa middood xerada manus ee jasiiradda baba new guinea ama xero kaleeto oo ku taala jasiiradda naru ibraahim xasan daandure ayaa warbixintaasi suukaaya soo duway
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegaystayaal kusoo dhowaada qaybtii dambe ee idaacadda fiidnimo ee idinkaga imanaysa magaalada washington waxaa noogu soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo weliba guushii taariikhiga ahayd ee kooxda lester city ay ka gaartay horyaalka kubadda cagta ee dalka ingiriiska ama britain intaas ka horse warkii caalamka kooban
xarunta howlgalka midooda afrika amisom ee magaalada muqdisho ayaa lagu weeraray madaafiic hoobiyaal ah sida ay goobjoogayaal u sheegeen v o eda wararka ayaa waxa ay sheegayaan in hoobiyaashaasi qaarkood ay ku dhaceen meel si aada ugu dhow xarunta taliska ciidanka amisom waxaana wararku ay weerarkaasi u yimid saacado kadib markii garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ay soo gaareen qaybtii ugu horreysay ee ciidamo laga soo diray dowladda britain xaggeeda ururka al-shabaab ayaa intooda badan weeraro hoobiyaal ah waxa ay ku qaadaan garoonka diyaaradaha iyo xarunta madaxtooyada soomaaliya
booliiska dalka kenya ayaa sheegay in ay fashiliyeen weerar ay damacsanaayeen inay geysato shabakad xidhiila leh ururka isis war-saxaafadeed ka soo baxay booliiska dalka kenya ayaa lagu sheegay in kooxdaasi ay qorsheynaysay inay geysto weerar la mid ah kuwii lagu qaaday suuqa weyn ee westgate mall ee magaalada nairobi sanadkii booliiska kenya ayaa sheegay in toddobaadkii hore ay qabteen nin lagu magacaabo maxamed cabdi cali oo la sheegay inuu yahay arday barta daawada oo lagu eedeeyey inuu ka shaqaynayey xagjiraynta iyo duufsiga ardayda jaamacadaha waxaa kaloo ninkaasi lagu eedeeyey in shabakad isaga xiriir la lehi ay fududayso sidii dhallinyarada kenya ay uga tegi lahaayeen dalkaasi uguna biiri lahaayeen kooxaha xagjirka ah ee libiya iyo suuriya codbixiyaasha gobolka bartamaha galbeedka maraykanka ku yaallay indiana ayaa waxa ay ku wajahayiin goobaha codbixinta maanta oo talaado ah doorasho ahmiyad u leh isreebreebka doorashada xisbiga jamhuuriga dhexdiisa halkaasoo musharaxa donald trump uu kula kulmayo dhigiisa baratanka adag uu kala dhexeeya tod cruise oo waayadanba isreebreebkaasi labadooduba ay iskula jireen baratan adag guusha trump ee indiana waxa ay ka dhigaysaa maalqabeenkaasi guryaha ka ganacsada inuu cagta saaro waddadii uu ku hantii lahaa magacaabista xisbiga dhexdiisa ka hor inta aanan la gaarin bisha juulaay ee shirweynaha qaran ee xisbiga dhexdiisa uga furmaya magaalada cleveland ee ohio si markaasi loogu soo magacaabo ciddii u matali lahayd
ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan suuriya stevan demastura ayaa maanta sheegay inuu doonayo xabajoojin labada bilood jirtee dalka suuriya inuu dib ugu soo celiyo halkeedii hore kadib markii uu magaalada moscow kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka sergey lafrof mas-uulku waxa uu sheegay in xabajoojinta u dhexaysa xoogaga dowladda taageersanaya dagaalyahaninta mucaaradka ay dhaqan gashay dabayaaqadii bishii februari balse ay noqotay mid quunyar meesha si yar uga sii baxaysa kadib markii ay labada dhinac midba midka kale uu ku eedeeyey inuu jebiyey heshiiskii xabajoojinta
aan ku bilownay kooxda lester siri ee dalka britain ayaa ku guulaysatay horyaalka kooxaha heerka koowaad ee ingiriiska guusha lester ayaa waxaa lagu tilmaamay mid gashay diiwaanka taariikhiga ah ee ciyaaraha ciyaar ay laba iyo laba isku barbardhaceen tottenham iyo chelsea isniintii shalay ayaa xaqiijisay guusha lester haddaba maxay tahay taariikhda iyo rikoodhka ay lester ka dhigtay horyaalka ingiriiska iyo guud ahaanba taariikhda ciyaaraha kubadda cagta waryaheena axmed cali sheekh ayaa su-aalahaasi iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey cabdinaasir ismaaciil soola oo ku sugan london ahna weriye ka faallooda arrimaha ciyaaraha
axmed horeyntii aad ayaad u mahadsan tahay fursaddan qaaliga ay siisay runtii ugu horeyn horyaalka waddankan ingiriiska waxaa la yidhahdaa kan adduunka ugu xiisaha badan sababta loo yirina waddan kale aad ayay u adag tahay inay ka dhacdo arrin noocan oo kale ah laakiin dadkii sii saadaalin jiray cayaaraha aad ayay ula yaabeen magaalada leicester waa magaalo aad u yar haddii loo eego magaalooyin kale waddankan ingiriiska laakiin waa ku guulaysteen arrintan waa arrin markii ugu horreysay ay ay heleen inay ku guulaystaan horyaalka waddanka ingiriiska labaatan sano ka hor waxaan xasuusta koox kaloo la yidhahdo blackburn oo iyadan isku qaad ay yihiin ay ku guulaysteen laakiin arrintan dhacday sanadkan arrintii dhacday shalay waa arrin aad iyo aad loola yaabay oo kooxii ugu waaweynaa waddankan ingiriiska ay maaragtay champion league siday sanadka dambe u cayaar lahayn isku celilisadaan laakiin cabdi naasir sidaad ogtaa premier leaguea sanadihii ugu dambeeyey waxbaa iska bedelayay kooxo badan oo waagii hore aan xisaabta ku jirin sida manchester city oo kale oo rag lacag leh ay iibsadeen sida chelsea oo kale ayaa soo xoogeystay manchester united arsenal markaad eegto guusha leicester ay gaartay ma guul iyadu ay u qalantaa mise waa daciifnimo ka timid kooxihii kale wallaahi ani waxaan dhihi karaa shaksiyan cayaaraha wakti badan ayaan ku dhex jiray aan ka hadlay waxaan dhihi karaa way u qalmaan waxa yaab leh ciyaaryahanka u cayaara qaranka algeria iyo leicester city mares sanadkii hore markuu yimid ay soo iibsadeen lacag yar waxaa lagu caday bankiinada meesha la fadhiisto oon la cayaarin dadka intooda badan waxay yidhaahdeen maxay wakti isaga lumiya inay soo iibsadaan cayaaryahan noocan ah haddana wuxuu ku guulaystay asbuucii hore cayaaryahanka ugu fiican ee waddanka ingiriiska sanadkan marka waxaa isu keenay cayaaryahano da-yar oo ma aragtay khibrad fiican leh iyo tababaraha claudio ranieri oo adduunka aada looga yaqaana waddanka talyaaniga dhowr iyo labaatan sano macalinka ah kooxa ugu waaweyn sida napoli oo kale waddankan ingiriiska chelsea u ahaa marka waxaa isu yimid iyagoo hela cayaaryahano dhalin yar oo ingiriis ah iyo kuwo oo dibadda ka yimaada iyo macalin fiican oo helay iyo kooxihii kale oo dib u dhac ku yimaada arrimahaas ayaa isugu yimid waxaa jiro dad badan oo ku doodayo kale in leicester xitaa aysan ciyaartooydeeda muhiimkaha kaba dhaawacminba oo tobankii ciyaartooy ee garoonka soo gashay iyo golhayahooda sidii horyaalka u bilowday ay weli soo taagan yihiin nasiibka kaalin inteleg ayuu ayuu ku leeyahay guusha leicester ay gaartay oo ah markii ugu horreysay oo horyaalka ay qaado boqol soddon iyo laba sano sidii kooxdan loo asaasay inta badan waxaa la yidhaahdaa footballka waxaa la yidhahdaa kubadda cagta waa cad iyo madow ayaa la yidhaahdaa nasiib waa iska jiraa kooxaha sida man city iyo chelsea iyo man united arsenal waxay heli karaan labaatan iyo afar cayaaryahan oo maaragtay awooddooda ay weyn tahay caan ah oo aad looga yaqaan adduunka laakiin lester haddii vardi iyo mares ay ay ka dhaawacmaan halis ay ku jireen saas ay tahay waa soo gudbeen waxaa jira inta badan markaan ka hadalna cayaaraha bishii febraayo anagoo ka faalloonay aniga iyo shaksi kale oo sportka ku jira cabdiqaadir maxamed faarax biraq la yidhaahdo wuxuu yidhi sanadkan saadaasheedu arsenal iyo tottenham ma qaadayso koobkan waxaa qaadaya city ama waxaan u badanaya lester inta badan waa lagu qoslo markuu saas yidhi bishii febraayo ninka halkuu ku yimid baa la yidhi lester laakiin wuxuu ogaa qaabka ay u cayaaran staalkooda qaabka ay isku hubaan iyo magaaladii laakiin waxaa dhacday dhowr asbuuc ka hor mar ayay xoogaa dib u dhac yar ayay ku yimid mar ay brejoyn galan mar laga badiyey haasatan markay arsenal ka badisay daqiiqadii ugu dambeysay laakiin inta badan waxay niyadda ku hayeen in kooxda keliya ee soo celilin karta ay ahayd kooxda tottenham ama arsenal kuwiina markii ay dib u dhacay ku timid tottenham looga badiyey ee la barbar dhacay soo gashay gurigeeda ku gashay west brom ah kooxa ugu yaryar waxay ogaadeen koobka inay iga leeyihin waxaana farxad le runtii in goolhayaha shmichael aabihiis kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii bareejo iyagoo cayaarin liiga waddanka ingiriiska u qaaday kooxda man united labaatan sano ka bacdina waxaan aragnaa labaatan laba sano ka bacdina waxaan aragnaa wiilkiis inuu asoo boortiyeer u qaaday kooxda leicester waa sheeko yaab leh markaad eegto marka guusha leicester city hadda ay gaartay horyaalka premier leaga maxay isbeddelo arrintan ku yeelan kartaa kooxaha kale yaryarka iyagana aan weligood ku hamin inay gaaraan heerkan oo kale horta aad ay u adag tahay saan hore kugu sheegay magaalada blackburn waa magaalo maaragtay isku cabir ah isku qaab ah magaalada leicester oo kale waxay ku guulaysteen koobka waktiga aad u dheer waxaanu cayaarayay cayaaryahankii qaranka ingiriiska kaftankana ahaa alan shar ayaa u ciyaaray xilligaas runtii aad ay u adag tahay sababtoo ah liigan horyaalka waddanka ingiriiska wuxuu kaga duwan yahay jarmalka iyo spain iyo wuxuu kaga duwan yahay faransiiska waa sanad walba waxaan maqalnaa real madrid atletico madrid barcelona waxaan maqalnaa bayer munich brusia dortmund waxaan maqalnaa b s j waxaan maqlnaa monaco waxaan maqalnaa marseille laakiin waddankan waxaad arkaysaa chelsea oo horyaalka haysta waxaad arkaysaa kooxihii serbiyada ka soo tagay ay ka badinayaan marka aniga ma dhihi karaa koox kale oo sida middlesbrough hadda soo geli rabta kooxda burnley oo koox yar ah ma qaadi doonaan runtii aad ay u adag tahay inta badan waxaa koobkan laga qaadaa waqooyiga waddanka ingiriiska ama city ama united chelsea oo uu imaan doono tababaro cusub arsenal oo sanad walba arsenal haddaysan bedelin arsen wenga runtii aaday wadagtahay laakiin ilama aha koox sidan u tabar yar oo leicester oo kale ah inay koobkan qaadi doonto labaatanka sano soo socdo laakiin leicester hadda waxay ku jirtaa champions league u malayn maa inay meel dheer gaarayso
kaasi waxau ahaa cabdinaasir ismaaciil soola oo ah wariye ka faallooda arrimaha ciyaaraha isagoo london ku sugan ayuuna uga warramaya ciyaartaasi axmed cali sheekh oo istuudiyaha washington ee v o eda jooga
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal haatanna kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo hayaa wariyaheenna yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno maamul goboleedyo fara badan oo soomaaliya ka dhismay oo weli aan si wanaagsan ula jaanqaadin nidaamka federaalka iyo kuwo kale oo soo socda waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya khaliif axmed gaabow iyo xasan maxamed siciid gacaliye oo labaduba siyaasiyiin soomaaliyeed waxaanan ugu horrayntii ku bilaabay gacaliye bal waxyaabaha maamul goboleedyadani ay keeni karaan mustaqbalka soomaalida assalaamu calaykum waan salaamayaa dhegeystayaasha voice of america maamul goboleedyada maanta jira iyo kuwii soo socdaba waxaa loo qaatay oo soomaaliya in lagu badbaadiyo waxayna keenayaan horumar baraare iyo barwaaqo haddii si fiican loo maamulo gaabow maxayaad ka qabtaa arrintaa bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin weligay kuma fakerin maamul goboleed ayaa ummadda soomaaliyeed isu keeni doona waadna ujeedaa in laysku dhibaataynayo waad ujeedaa gobolada puntland in la leeyahay laga masaafiriyo gobol dadka ka yima kasoo jeeda koonfurta soomaaliya waad ujeedaa qolooyinkan la yidhaahdo somalilan sidoo kale inay ku dhaqmayaan qolooyinka kalena inay ku dhaqmaan waktiga soo socda wax la malaysan waayo maahan wallaahi qof walba si si buu wax u arkaa nidaamka federaalka dabcan cilladihiisuu leeyahay hirgelintiisa cillado badan baa ka jira laakiin waa nidaamka keliya ummadda soomaaliyeed ku qanci karto maxaa yeelay ummadani weli ma aysan helin dib u heshiisiin dhaba weli shaki baana dhex yaalla welina sida gaar ahaan deegaanadan koonfurta dalkeena soomaaliya colaado baa weli ka taagan marka nidaamkan federaalka wuxuu keenayaa in ummad kasto arrimaheeda ka shaqaysato danaheedana ka shaqaysato kana fiirsato ayadoona dhowraysa midnimada qaranka gaabow haddiiba sida xasan sheegaya baan hadalka u dhigno oo dadkii aanay kala tegayn oo ay soomaali yihiin wax walbada wadaagaan bal in hoosta laga soo dhiso maamul goboleedyadu ay xal keeni karaan maadaama dowladdii dhexe dadku ay kala irdhoobeen maxaad ku diidan tahay taas yaasiin waxaan ku diidana horta maba jiro maamul goboleed ku yimiday rabitaanka ummadda soomaaliyeed waxaan ogsoonahay qolooyin laaluuj ku yimiday waxaan ogsoonahay qolooyin ku yimiday ciidamada shisheeye xooggood kuna jooga ilaa hadda waxaana aaminsanahay inaynan taas ka bixi doonin sababtooy tahay haddaysanba rabitaanka bulshada ku imaanin dabcan taangiyaday la joogi doonaan taangiyaduna the end of the time way iska tegi doonaan waxaadna ogaa doontaa markaas maamul goboleedu halka ay ku dambeeyaan sidoo kaleeto waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo maamul goboleedyada hadda waxbaa jira oo ficlan marka laga reebo hal system waxaa la dhihi karaa maamul goboleed maba ahanba waa wax kaleeto yaro mogsoonta haddii qofta la yidhahdo waa maamul goboleed shuruudihii maamul goboleedka laga rabayno aanu wadanin waa wax kaleeto iyaa keen laakiin soomaalida waxaa loogu turjumaa inay tahay maamul goboleed marka lama dhihi karo maamul goboleed waa wax kaleeto sidaas daraaddeedna waxaan rabitaanka bulshada soomaaliyeed ku imaanin garaas ruudka aan laga soo hagaajin meel ma tegayaan inayna meel tegayna waxaa daliil ku ah kuwa waxaad arkee shan sano jooga kuwa lix sano jooga banaankan aan kusoo kaadi karinoo tana ku kaadinaya marka yaasiinuu kuwa noocaasar saaxiibkay gacaliya waxaan jeclaa lahay inuu iskaba daayousan kuwa noocaasa dhihin waa wax fiican waxaan jeclaa lahay inuu wax fiican sabood gareeyo xasan gacaliye ma laga yaabaa inay dadkii soomaalidii qabiil u kala qaybinayso sida hadda laga dareemayo ee gaabow oo maamul goboleedyadu reer reer ay marka damba noqon doonaan waa laga yaabaa inay saas isku bedelaan laakiin waxay ku xiran tahay waxaa dalka ka socda haddii dadka ay arkaan xukuumadda soomaaliya inaysan dadka kala sooceynin waxay dhisaysana dadka si fiican oo gacan ugu siinayso dee dadka qaar baa laga yaabaa inay dareemaan laakiin xoogooda nidaamkan waa wax ay rabaan wax bedeli karana maanta ma yaallo dalka wuxuu ku jiraa xaalad dagaal oo ka kabasho dagaal kasoo bixid dagaal marka dadkii deegaanka ayaga ayaga mas-uuliyadda isxilqaaday deegaanadooda gacanta inay ku qabtaan sugaan amnigooda dhaqaalahooda hormarsadaan intii caasimad fog oo meel fog ku taalla wax ka sugi lahaayeen marka dhaliishaan badan ee ku saabsan sida walaalkii hadda khaliif uu leeyahay waxaani waxba maaha waxaani waa waxba weyn weeye waxay ku siinaysaa fursad in aayahaada ka talisid deegaanadaada horumarsatid ugu dambayn gaabow haddiiba aad leedahay maamul goboleedyadii cadaalad darre ay ku dhisan yihiin nidaamkiina uu yahay nidaam federaal oo hadda aad moodidba in soomaaliya aanay meel kale u wadama aanay jirin Eh, muxuu xalku yahay xalka wuxuu yahay horta marka koowaad in dadka soomaaliyeed dib heshiisiin dhexdooda laga hirgeliyo ummadda soomaaliyeed waxay ayaku rabaan la weydiiyo markay taasu soo baxdana cidda ay rabaan ayaku doortaan markaasna ay iyaku difaacdaan maamulka ay iyaku leeyihiin xalku muxuu noqonaya runtii tirakoob ma hayno laakiin afkaarta khaliif oo kale dad yar oo aad u yar oo soomaali baa waxaas aaminsan welina waxaan qabaa dowladda federaalka soomaaliya midda hadda dhammaanayso iyo midda bedeli doontaba inay aad uga fiirsadaan inay dad gaar ah oo ugu ririixaan ciddii ay is abaabushana inay soo dhoweyso nidaamka federaalka sida keliya uu ku badbaadayo waa sidaas soomaalina cadaalad ku helayso aad iyo aad ay mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen xasan maxamed siciid gacaliye iyo khaliif axmed gaabo waa laba siyaasi oo soomaaliyeed oo igala qayb gelaya dooda gaaban intaynu dootaa la mida ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere aad buu u mahadsan yahay doodaasi gaaban isaga ayaa nairobi ka soo diray haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdisandheere oo ila jooga stuudiyaha barnaamijkaasna nala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka doorashadii sreebreebka madaxtinimo ee dalka maraykanka ayaa maanta ka socota gobolka indiyaana iyadoo labada xisbiba ay gobolkaasi doorashada kaga qayb qaadanayaan haddaba yaa la filayaa in doorashada gobolka indiyaana uu maanta ku guulaysto marka la eego tartamayaasha labada xisbi su'aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey faadir sheekh maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan magaalada minneaboles ee gobolka minnesota msaxa reeb soler saaxiibkii waa mahadsan tahay doorashada maanta dhacaysa oo indiyaano ka dhacaysa waxaa ugu horeeya xagga jamhuuriga haddii la fiiriyo donald trump baa ugu horeeya haddii la fiiriyo xagga dimuqraadigana waxaa ugu horeeya hillary clinton haddaan xagga delegateska la taargeed garanayo lagu dagaalamahayo codkooda aan fiirino republicanku waxay ku hardamahayaan stateka keliya in laga helo konton iyo toddoba cod oo delegates ah weel dimuqraadiguna ay ku hardamahayaan in ay ka helaan kii guulaysta uu helo sagaashan iyo labo si kastaba ha ahaatee haddaan hoos u soconno nebraska oo kaleeta ku xigtaa waxaa ku xigtaa washington state oo kaleeto dhammaan markii laisku daro stadiyadaas oo dhan ilaa california oo june seven dhici doonta waxaa ku wada horeeya trump inta badan xaa kalena waxaa ku horeeya hillary clinton waan gartay waxaa leeyahay haddii doorashada maanta indiana uu helo trump waxay u eg tahay inuu gaadhay guushii u baahnaa xaqiiqo ma aha oo haddaan halka ayaa istaagno dimuqraadigu qofka suu u noqdo qofka murashaxa xisbiga waxaa laga rabaa inuu helo laba kun saddex boqol siddeetan iyo saddex meesha hadda clinton ay ka haysato laba kun hal boqol lixdan iyo shan soo hadday xitaa hesho weli guushi maysan xidhin trump waxaa laga rabaa qofka republicanka xisbiga uta murashax u noqonaya kun laba boqol soddon iyo toddoba hadda wuxuu haystaa sagaal boqol sagaashan iyo lix buu haystaa waxaa u dhiman laba boqol afartan iyo kow baa u dhiman so stateka indiyaana haddaa fiirinana codka uu ka helaya hadduu xitaa boqol kiiba boqol ku guulaysto waa konton iyo toddoba cod buu helayaa so haddaad fiirisid weli ma cadcado laakiin dimuqraadiga laga yaaba hillary clinton inay daaqada ka saarto eh, sanders laakiin republicanku way sii jiitamayaan wax yar bay sii jiitamayaan oo labada gobol ee kusii xigta markii la gaadho ilaa adigu california laga gaadho oo uu ka heli doono hadduu ku guulaysto boqol toddobaatan iyo labo way yar jiitamaysaa laakiin waxay u badan tahay sida la saadaalinayo in haddii bisha bisha june toddobadeeda markii la gaadho intaan la gaadhin ka horba inuu arrintaas wax soo afjari doono way kuwa kale ka bixi doonaan waan gartay labada nin ee la tartamayaa waa ted cruz iyo john kasik waxay ku heshiiyeen inay ninkan caqabado u dhigaan oo waxay ku heshiiyeen in gobollada qaar ayna midkood amaba kale ka ololaynin si tiradii ay kakale ugu tagto micnaheedu waxa weeyaan in donald trump tiradii u heli lahaa hoos loo dhigo arrintaasi intee leeg bay waxtar tahay waa yar siyaasadda game ahoo yar ciyaarayaan weeyaan oo markay arkeen hadday wadakaambegarayaan inay codka kala qayqaybsanayaanba waxay ku heshiiyeen in eh, john kasigna uu ka kaambegareeyo uu indiana ka tanaasulo oo loo daayo oregon iyo new mexico een, jed cruzna meeshuu new mexico iyo oregon ka kaambegaran lahaa inuu ka jooji uuska kaambegaraynin uu ka kaambegarayay indiana laakiin saddexda steedba xitaa hadday isqaybiyeen markaad fiirisid indiana waxaa aada uga sarreeya boqolkiiba toddobaatan waxaa haystaa een, trump baa ku horeeya haddaad fiiriso oregon iyo new mexicana ka sheekeynba mala iyadana so fish waxay u badan tahay waxaa waxaa loo ekeysanayaa inuu noqday dhiil lagu heshiiyey laakiin fashilmay oo dee dadkuna ay fahmeen marka uma shaqeyn labada saaxiib waaye ted cruz waa ninka xisbiga jamhuuriga tartanka ee kula jira donald trump iyo john kasig durbabe wuxuu magacaabay qofkii madaxweyne ku-xigeen u noqon lahaa marka uu tartanka galo haddii xisbigiisu uu isaga soo saaro arrintaas maxaa goobaha siyaasadda lagu falaqeeya ay ka yidhahdeen waa waxaa loo arkaa taasan dheerow mahmaha soomaalida la dhihi jiray nin daad qaaday xumbo cuskay isaga hortii saddex nin baa isku dayday kun sagaal boqol konton iyo labadii waxaa isku dayay ninka la dhihi jiray senator robert oo general douglas buu ka dhiyu u magacaabay doorashadii oo la gaarin wuu ku fashilmay kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii ronald reagan oo ahaa madaxweynihii maraykanka sanadkii habaa isku dayey intuusan noqon madaxweyne ka hor afar sano ka hor inuu u magacaabo madaxweyne ku-xigeen eh, richard asaguu ku fashilmay kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii waxaa isku dayey isagana een, governorkii hore ee california oo jerry la dhihi jiray inuu jesse jefferson oo oo ahaa nin madow ah inuu u magacaabo asaguu ku fashilmay so taariikhda maraykanka dib haddii loo fiiriyo qofku asagoon sugin murashaxnimadka xisbiga hadduu ku magacaabo eh, madaxweyne ku-xigeen guuldarro ayay hawshiisa ku dhammaataa boqol kiiba boqol marka waxay u eg tahay ama u muuqato labada arka inay boqol inay tahay uun arrin fashil ku dhammaanaysa laakiin uu rabo media inuu kusii jiro waan gartay dimuqraadiga in yar baynu ka hadalnay berni sanders goormaad is leedahay wuu isdhiibaya wuxuu odhan doonaa kilintanay ololaha sii wad anu aan ka hadhay Um, sida loo badanhayo olready horta wuu isdhiibay boqolkiiba konton oo boqol iyo something qof oo- boqol dad ka badan oo shaqaalihiisa kambeynkaabuu usbuucii hore shaqadii ka fadhiisiiyey Een, hadduu indiana ku ku luusgareeyo oo kuwa uu lagaga rayso oo haddana nebraska kaga rayso boqolkiiba boqol bisha may tobankeeda inta la gaaro waa la kala baxaya marka waxay u badan tahay usbuucan ama usbuuca da midkood inuu ku dhawaaqo inuu ka baxay bay u yar badan tahay laakiin republicanku way yar jiitamayaan jiitan aan nafci lahayn oon sii badnayn
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta ku soo qaadannay doorashada isreebreebka madaxtinimo ee maraykanka oo maanta gobolka indiyaana ka socota intaaynu barnaamij kan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi amuuraha maraykanka maxamed cabdisandheere ayaa nala soo codsiinaya maxamed adiga ayaa istuudiya haddana igu wehelinayay bal ha u nasan wararkiina maxaad dib noo maqashiin kartaa mahadsanid zahra xarunta howlgalka midooda afrika ee amisom ee muqdisho ayaa xalay lagu weeraray madaafiic hoobiyeyaala sida ay goob- dad goobjoogii u sheegeen idaacadda v o a wararka ayaa sheegaya in hoobiyeyaasha qaarkood ay ku dhaceen meel si aada ugu dhow xarunta taliska amisom waxaana weerar ku yimid saacada kadib markii garoonka diyaarada ee muqdisho ay soo gaadheen qaybtii ugu horreysay ee ciidama ay soo dirtay dowladda britain ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan suuriya stefan de mastura ayaa maanta sheegay inuu doonayo xabad joojinta labada bilood jirsatay labada bilood jirtay ee dalka suuriya inuu dib u soo celiyo halkeediina kusoo celiyo kadib markii uu magaalada moscow kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka sergey lavrov mas-uulku waxa uu sheegay in xabad joojinta u dhaxaysa xooga dowladda taageersan ee dagaalyahaniinta mucaaradka ay dhaqan gashay dabayaaqadii bishii februari balse ay noqotay mid qunyar socda si uga sii baxaysa kadib markii ay labada dhinac mid mid kale ku eedeeyey inuu xabad joojintii jebiyey waad mahadsan tahay maxamed haatanna codkii baxsanaa ee bahawr raxmade cabdinaasir macalin siciid iyo heeskii maryane
malyuumaadka muutane fabriyada marroori galayba magacaygii lagu daray malyuumaadka muutane fabriyada marroori galayba magacaygii lagu daray jannaan artan maal ma joogay milicsaaday jannadii markaa madow badnaan artan maal ma joogay milicsaaday jannadii markaa maaryaane maraan haymoodin biyaan maraadi tuure maraan haymoodin biyaan maraadi tuure maqnaashadaadii waan madluume miriirtay laabtee kumeede maqnaashadaadii waan madluume miriirtay laabtee kumeede moolka badwayntiyo dhulka meelka kama jirabaan ciyaariin ku dhaafay moolka badwayntiyo dhulka meelka kama jirabaan ciyaariin ku dhaafay balmaale balmaale mawjadii baan ka baxo gajuuj ayaanu gale balmaale balmaale mawjadii baan ka baxo gajuuj ayaanu gale balyan macluul malabtani jirkayga malabku mawd maciniga galay balyan macluul malabtani jirkayga malabku mawd maganaan ka biday maaryaane maraan haymoodin biyaan maraadi tuure maraan haymoodin biyaan maraadi tuure maqnaashadaadii waan madluube miriirtay laabtee kumeede maqnaashadaadii waan madluube miriirtay laabtee kumeede murugay naftaydii meli qabani weydo mermeer ayaa idile murugay naftaydii meli qabani weydo mermeer ayaa idile
heestaasi maryan iyo fanaanka law naxariistay cabdinaasir macalin waxay u dambeeyeen idaacadda iyadii fiidnimo inta haddii la idhaahdo berri aroortii lixdii ee barhkeennu dib u kulmi doono oo anigoo maxamed cabdi saare cabdi iyo dhammaan saaxiibada v o idinle sidaas iyo cawaysin wanaagsan
balmaale balmaale maaska
This program has come to you from the Voice of America, Washington.